galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadana galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaanaysa washington
waa arbacaah bisha janawari ee sanadka laba kun koob iyo labaatankana waa lix waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly dot com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandurey
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabta waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee doorashada aqalka sanadka maraykanka ee ka socota gobolka georgia doorashadii shalay ayaa aqalka sanadka oo ka kooban hadda boqol kursi waxaa aqlabiyadda haya xisbiga jamhuuriga waxaana ay haystaan konton ka mida boqolkaasi kursi halka dimuqraadiguna ay haystaan afartan iyo sideed kursi si ay u noqdaan aqlabiyaddana waxay u baahan yihiin inay ku guulaystaan labada kursi ee sanadka ee gobolka georgia ee hadda loo tartamayo waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja kuwii carariqayne ula taga cida aan dheerayne anoo caadil baa hiiliyey cabanayoo liita oo ay cawo iskiitahoo caawin la eryaayo caddaysimo fardaah niman watiyo cayna baayimi iyo ciyoon bay rasaas ku hafiyeen ciidankii bile qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaa dhegeysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyo xuseen barre aadan
wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada sacuudiga ayaa shaaca ka qaaday in ay si buuxda u heshiiyeen qatar iyo dalagii kasoo horjeeday ee khaliijka ee sacuudiga imaaraadka iyo baxrayn iyo weliba dalka masar wasiirka ayaa sidoo kale shaaciyey in dhammaan dalalkaasi ay si rasmi ah usoo ceshadeen xidhiirkii diblomaasi iyo xidhiirkii walaaltinimo ee ka dhexeeyey wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada sacuudiga amiir faysal ibn farxaan ayaa intaasi ku daray in dalalka qatar sacuudiga imaaraadka iyo baxrayn ay iyo masar ay ku heshiiyeen inay dhinaca isaga dhigaan khilaafka u dhexeeyey oo ay gebi ahaanba iska iloobaan arrintan ayaa daba socota kadib markii shalay uu dhaxal sugaha sacuudiga maxamed ibn salmaan uu degmada al cula kusoo dhaweeyey amiirka qatar tamiim bin xamed oo markii ugu horeysay muddo saddex sanaa uga qayb galay shir madaxeedka dalalka isbaaysiga khaliijka tallaabadan ayaa soo gabagabeynaysa khilaaf diblomaasiyadeed oo dalalkaasi u dhexeeyey saddexdii sano ee lasoo dhaafay loolanka lagu jiro aqlabiyadda golaha sanadka ee mareykanka ayaa weli u muuqda mid aan lagu kala bixin xisbiga dimuqraadiga ayaa u muuqda inuu tallaabo hore u qaaday iyada oo natiijada doorashada golaha sanadka ee gobolka georgia ee shalay dhacday ay u muuqato mid aada la isugu dhow yahay warbaahinta mareykanka ayaa sheegtay in musharaxa dimuqraadiga ah uu afartan kun oo cod ilaa imika ugu horeeyo musharaxa jamhuuriga ay tartamayaan iyadoo inta badan la tiriyey goobihii codka laga dhiibtay hay-adda sirdoonka qaranka ee mareykanka ayaa salaasadii sheegtay in ay u badan tahay in ruushka uu ka dambeeyo weeraro dhanka internetka ah oo lagu jabsaday kombyuutarada wasaarado ka tirsan dowladda federaalk ee mareykanka weeraradaasi ayaa laga warhelay bishii lasoo dhaafay meelaha lala beegsaday ayaa waxaa ka mid ah wasaaradaha gaashaandhigga ganacsiga maaliyadda tamarta iyo sidoo kale shirkado gaar loo leeyahay warkan kasoo baxay sirdoonka mareykanka ayaa lagu sheegay in weli ay wadaan baaritaano lagu xaqiijinayo suurtagalnimada hay-ado kale oo ay burcadani weerareen bayaanka ayaa lagu sheegay in hadafka weerarku uu u muuqdo mid lagu raadinayo xogo dhanka mukhaabaraadka ah balse aan u muuqan mid khalkhalgelin loogu talagalay
mahadsanid xuseen bare aadan oo warka caalamkaynu akhrinayay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington xisbiga dimuqraadiga ayaa ku guuleystay mid ka mid a kuraasta aqalka sanadka ee gobolka georgia halka tartanka kursiga labaadna ay labada musharax si aada isugu dhow yihiin rafael wonak ayaa telefishinada maraykanku sheegeen in uu ka guuleystay gabadha lagu magacaabo kelly lavler oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga hase yeeshee lavler ma aanay qiranin in laga badiyey waxaa sidoo kale aada isugu dhow david bardu oo jamhuuri ah iyo john asaf oo dimuqraadi ah wararkii u dambeeyey ee v o edu ay ka diyaarisay doorashadan waxaa inoo soo koobaysa falastiin axmed iimaan aqlabiyadda sanadka ayaa meel dhexe taagan maanta oo arbaco ah kadib natiijada mid ka mida doorashada ku-celiska ah ee ka dhacday gobolka dhanka koonfureed ku yaala ee georgia dimuqraadiga ayaa kusii dhowaanaya la wareegidda sanadka kadib markii rafael warner la sheegay inuu ka adkaaday senator kelly lafrof mid ka mida laba doorasho oo ku celis ahayd oo ka dhacaysay gobolka georgia talaadadii shalay warbaahinta mareykanka ayaa ugu yeertay tartanka warnak inuu ku hogaaminayo lafrof in ka badan afartan kun oo cod dhammaanba codadkii la tiriyey warnak oo la hadlaya taageerayaashiisa ayaa sheegay in loo sheegay in aysan doorashada ku guuleysanaynin balse ay xale xaqiijiyeen in rajada iyo howshii adkeyd ee ay qabteen dadka taageersan ay wax walba suuragal ka dhigtay doorashada kale oo ay ku loolamayaan john asof oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga horeyna u ahaa filim sameeye telefishinada ah ayaa ku hogaaminaya labaiyo toban kun oo cod ninka la tartamaya david bardu oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga islamarkaana raadinaya in markii labaad loo soo doorto lix sano oo hor leh oo uu sii hayo kursiga sanadka doorashadii shalay ayaa aqalka sanadka oo ka kooban hadda boqol kursi waxaa aqlabiyadda haya xisbiga jamhuuriga waxaana ay haystaan konton ka mida boqolkaasi kursi halka dimuqraadiguna ay haystaan afartan iyo sideed kursi si ay u noqdaan aqlabiyaddana waxay u baahan yihiin in ay ku guuleystaan labada kursi ee sanadka ee gobolka georgia ee hadda loo tartamayo waxaana ku biiraysa madaxweyne ku-xigeenka la doortay kamala haris oo iyadu ku noqonaysa konton iyo kow marka ay codeynayaan sanadka waxaana taasi sidoo kale ay fursad ballaaran siinaysaa maamulka biden ee la caleemo saaraya labaatanka janawari inuu ansixin uga helo sanadka sharciyadiisa iyo weliba xubnaha maamulkiisa si loo ansixiyo dimuqraadiyiinta ayaa hadda si ciriiri ah u haya hogaanka koongareeska waxaana ay dimuqraadiyiinta oo labada aqal isku haysta ay biden u noqonaysaa fursad uu ku fuliyo siyaasadihiisa kuna xoojiya sharciyada caafimaadka maraykanka iyadoo si guudna ugu fududeynaysa xukunkiisa afarta sano ee soo socota halka jamhuuriyiinta oo sanadka sii haysta ay siyaasadda biden ciriiri gelinayso ayna ku qasbayso wadaxaajood joogto ah oo maamulkiisa uu la galo jamhuuriyiinta sanadka gacan ku-haynta ama aqlabiyadda sanadka ayaa waxa ay dejisaa sidoo kale jadwalka iyo go-aanka gaarista arrimaha loo codeynayo iyadoo markaasi aqlabiyadda codkuna uu yeelanaya hadba xisbigii haysta aqlabiyadda golahaasi doorashadan u dhexaysa berdio iyo asof iyo lafrof iyo warnok ayaa ahayd mid ku celis ah kadib markii doorashadii dhoweyd ee nofembar midna uu ku guuleysan waayay aqlabiyaddii u baahnaa dadka isugu soo baxay doorashadii shalay ee talaadada ahayd ayaa aada u sarreysay waxaana ay dadku safaf dhaardheer ugu jireen goobaha codbixinta dhanka kalena dadka codkooda horey usii dhiibtay ayaa ka badnaa saddex milyan oo qof shan milyan oo cod ayaa laga dhiibtay gobolka georgia bishii nofembar oo uu ku jiray doorashadii biden iyo trump doorashadii nofembar ayaa ka dhigtay biden musharaxii ugu horeeya ee madaxweyne ee dimuqraadi u tartamaya oo ku guuleysta gobolka georgia tan iyo sanadkii biden iyo trump ayaa labadaba isku soo baxay siyaasadeed ku qabtay gobolka georgia isniintii tallaabadii ugu dambeysay ay doonayeen inay codbixiyayaasha ku xudxutaan mahadsanid falastiin axmed iimaan oo inoo soo koobaysay wararkii ugu dambeeyey ee doorashada aqalka sanadka maraykanka halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga e v o a
sida aad ku maqasheen idaacadaheenna dowladaha khaliijka ayaa heshiis ku gaaray inay u midoobaan difaaca amniga dalalkooda iyo in ay ka gudbaan khilaafka dhexdooda yiilay arrintan ayaa timid kadib markii shirkii kow iyo afartanaad ee dowladaha gacanka uu ka dhacay sacuudi arabiya xilli uu goobyo ka ahaa amiirka dowladda qatar markii ugu horreysay muddo ka badan saddex sano xuseen saanuune ayaa warbixinta nooga soo diray qaahira horyaanka shirmadaxeedka kow iyo afartanaad ee golaha iskaashiga ee wadamada khaliijka ee alcula ayaa lagu caddeeyey midnimada dowladaha khaliijka iyo waajihidda halista ama faragelinta ay la daalaadhacayaan dalalka carabta bayaanka ka soo baxay magaalada alcula ee dalka sacuudi arabiya ayaa sidoo kale si adag loogu sheegay ilaalinta amniga iyo xasiloonida dowladaha khaliijka iyo in la sugo madax bannaanida dowlad kasta oo ka mid ah golaha khaliijka warmurtiyeedka ayaa lagu xusay dowladaha khaliijka inay iska kaashanayaan xoojinta la dagaalanka kooxaha argagixisada iyo wax ka qabashada cudurka safmarka ahi ee covid sagaal iyo toban wasiirka arrimaha dibadda ee dalka sacuudi arabiya amiir faysal bin farxaan oo hadal ka jeediyey intii uu socday shirka jaraa'id oo ay wada qabteen isaga iyo xogayaha guud ee golaha iskaashiga khaliijka ayaa hoosta ka xariiqay in caalamka u xaqiijinayaan in dowladaha khaliijka mid yihiin islamarkaasina ay xaliyeen khilaafaadka dhexdooda yiilaya wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada sacuudi arabiya ayaa ku dhawaaqay soo celinta xiriirka buuxa ee dowladda qatar iyo afarta dal ee qaadacay ee sacuudi arabiya imaaraadka carabta baxrayn iyo dowladda masar faysal bin farxaan ayaa xaqiijiyey in saxiixa heshiiska uu gebi ahaanba wax kama jiraan ka dhigayo khilaafka u dhexeeyey dowladda qatar iyo dowladaha kale ee isbahaysiga carabta xogayaha guud ee golaha iskaashiga khaliijka al-sayid nayaaf al-xajraf ayaa dhinaciisa ka sheegay in xiriirka dowladaha khaliijka oo lagu daray masar inuu noqonayo mid caadi ah islamarkaasina laga heshiiyey dhammaan khilaafaadkii u dhexeeyey dhinaca kale amiirka dowladda kuweyda sheekh nawaaf asabaax oo ka hadlay shir madaxeedka ayaa si gaar ah ugu mahad celiyey boqorka dalka sacuudi arabiya dowladda maraykanka iyo dowladda masar kaalinta ay ka qaadanayaan ilaalinta amniga mandiqada bariga dhexe amiirka dowladda qatar sheekh tamiim bin xamed oo ka mid ahaa madaxda ka qayb gashay shirka ka dhacay dalka sacuudi arabiya ayaa sheegay heshiiska ay gaareen dowladaha khaliijka inuu yahay mid taariikhi ah oo lagu soo afjarayo dhammaan khilaafaadka u dhexeeyey dowladdiisa iyo afarta dal ee carbeed shirka ay yeesheen dowladaha khaliijka waxaa sidoo kale ka qaybgalay mas-uuliyiin ka socday dowladaha baxrayn imaaraadka carabta cumaan iyo weliba wafdi ka socday dowladda masar oo uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda qaahira asayid saamix shubri haddaba maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka faalooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa sharaxaya nuxurka warmurtiyeedka ka soo baxay shirka dowladaha khaliijka ee ka dhacay dalkaasi sacuudi arabiya nuxurkii warmurtiyeedkii shirkii khaliijka ayaa la odhan karaa waxa uu ahaa in lagu soo afjaray ee xiisadii siyaasadeed ee ka taagneyd ee dalalka khaliijka gaar ahaan dowladda qatar oo dhinac ah iyo dowladaha kale sida sacuudi carabiya masar ee imaaraadka carabta iyo baxrayn sidoo kale muhiimadii ugu weyn iyo bayaankii kasoo baxay gabagabada shirkaasi ayaa la odhan karaa in ay dowladaha khaliijka ay iska dhigeen meel kuna cadeeyeen in dowladaha khaliijka ay ka gudbeen khilaafaadkii u dhexeeyay dhexdooda sidoo kale go-doonkii dowladda qatar lagu hayeyna laga qaado ayadoo go-doonkaasi la saaray saddex sano ka hor isbahaysigaas go-doonka saara dowladda qatarna waxaa hogaaminaya dowladda sacuudi carabiya xaqiiqdii waxaa la dhihi karaa waxa uu ahaa shir taariikhi ah shirkaasoo ay gacan weyn ay ka geysteen ee dowladaha kuweyt iyo dowladda maraykanka oo xoogga saaraya in lasoo afjaro khilaafkii ragaadiyey dowladaha khaliijka kaasoo caqabad weyn ku ahaa deganaanshaha guud ee bariga dhexe shirka dowladaha khaliijka iyo saxiixa warmurtiyeedka waxaa goobjoog ka ahaa wafdi ka socday dowladda maraykanka oo uu hogaaminayay la taliyaha madaxweynaha dalka maraykanka jared koshiner heshiiska ay gaareen dowladaha khaliijka ayaa yimid kadib markii dowladaha kuweyda iyo maraykanka dadaal badan ay ku bixiyeen sidii loo dhammayn lahaa ama damin lahaa xiisadda u dhexaysay dalalka carabta dowladaha sacuudi arabiya imaaraadka carabta baxrayn iyo masar ayaa xiriirka u jaray dowladda qatar sannadii kii iyagoo ku eedeeyey inay taageerto argagixisada inkastoo xukuumadda dooxa si weyn ay u beenisay arrimahaasi xuseen saxnuuni v o a qahira
waxaa guud ahaan ku soo badanaya soomaaliya gabdhaha ka shaqaysta xirfadda warbaahinta taas oo ay si weyn u ammaaneen xirfadlayaasha waryahayaga cabdikariim olol ayaa la kulmay gabdho iyo wiilal arrintan soo dhoweeyey waxaana uu nooga soo diray warbixintan qaar ka mida wiilasha iyo hablaha dhallinyarada ee magaalada laascarood oo la hadlay barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga v o a ayaa nooga warramay muhiimadda ay leedahay inay gabdhuhu warbaahinta ka shaqeeyaan iyo sida ay u soo bandhigeen waxyaabaha bulshadu ay baahida u qabto ugu horeyn shaybe maxamed warsame oo ka mida dhallinyaro baratay warbaahinta dhowaantiina gudaha magaalada laascanood ayaa barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga v o a uga warantay saxaafadda marka la dhaho muhiimada aad weyn bay bulshada ku leedahay ha ahaato inay mar kasta bulshada ay garab siiyaan dadka saxafiyiintaahi inay u hadlaan dad aan hadli karin inay u hadlaan codkooda usoo gudbiyaan dad baahiyeysan dad bukaana dad aan kartidooda bannaanka keeni karin balse saxaafaddu waxay muhiim ka dhigaysaa ama runtii ay sii xoojinaysaa dadka inay u hadashaa inay dadka codkoodii bannaanka keento waxaanan dhihi karaa runtii waxaansdhihi karaa waxay ka bedeli kartaa waxyaalo badan sababta oo ah marka maanta la helo tiro badan oo hablaa marka maanta la helo tiro badan oo saxafiyiina waxaa la heli karayaa marka la helo tiro badan oo dad aanan hadli karin sidoo kale waxaa la helayaa tiro badan oo saxaafada tiro badan oo u hadasha tiro badan oo codkooda bannaanka keenta dad baahiyeysan oo bannaanku aan codkooda bannaanka keeni karin ayay saxaafaddu bannaanka keeni kartaa baan dhihi karaa muhiimadda ay leedahay in gabdhuhu ay bartaan oo kale maxay tahayna runtii marka la eego bulshadeennu habluhu kuma badna saxaafadda balse muhiimadda ay leedahay habluhu ragga way ka fiican yihiin waxaan dhihi karaa way ka naxariis badan yihiin waxaan dhihi karaa dumarkiiyo raggu isku mid maaha marka rag iyo dumar laysla nac dhigo dumarkiiyo ragga dumarkaa naxariis badan sidoo kale hadda marka la tago goobo shaqo oo kale dumarkiiyo raggu way u kala jilicsan yihiin oo dumarku waxay garanayaan waa hooyo markaa waxay garan kartaa bartii ay wax ka jilicsanaayeen markaa dumarku waxaan dhihi karaa waxyaalo badan bay dabooli karayaan baahida loo qabo in warbaahinta yaysan la helo ku dhisan dhaqan iyo akhlaaq ka waran
runtii inay warbaahintu wax akhlaaq ku dhisan ay noqnaato wax ay noqoto waa shay aada u muhiima waayo saxaafad markaa tahay ama saxafi markaa tahay waa inaad noqotaa qof akhlaaq leh waa inaad noqotaa qof cadaaladda ka shaqaynaya waa inaad noqotaa qof sinaan dadkii ugu adeegaya oo sababtoo ah marnaba kama maqnaanayso sinaan iyo cadaalad saxaafaddu sababtoo ah muhiimad badan ayay u leedahay maadaama aad noqonaysid qof saxaf iyo bulsho dhex taagan inaad dadka dhex u istaagtid oad cidna garab siin hadday noqoto ama asxaab oo kale hadday noqoto bulshadaada oo kale waxay muhiimad siinaysaa oo kale inaad dadka cadaalad aad ugu adeegtid dadka qaarkii waxay si weyn oga hadlaan isu ekaanshaha warbaahinta iyo isticmaalka baraha bulshada oo kale arrimahaasoo kale ka waran waxyaabaha sida weyn loo baray ardaydiina oo kale iyo guud ahaan dhallinyarada warbaahinta ku jirta oo kale runtii waxaan dhihi karayaa saxaafad iyo warbaahin iyo baraha bulshadu way kala duwan tahay baraha bulshadana waxaa loo isticmaalaa wax khaldan sababtoa haddaynu u eegno baraha bulshada inaynu dhan wanaagsanu isticmaalno waynu isticmaali karnaa faa'iido badanna waan ka heli karnaa balse haddaynu eegno dhanka xumaanta haddaynu ka eegno kumayaan kumayaan waxyaalood oo xunxun baynu ka helaynaa waxaana dhihi karaa saxaafadda iyo warbaahintu warbaahinta iyo baraha bulshadu kala laba farqi baa u dhexeeya labadooda si weyn bay ugu soo badanayaan gabdhuhu warbaahinta oo kale bal iga war runtii horta waa horumar aad u ballaadhan haddii la dhaho inay gabdhuhu ku soo bataan saxaafadda waana wax aan aad u bogaadinayo runtii habluhuna waxaan dhihi karayaa bulshada door muhiima ayay ka yihiin sidoo kale dhallinyarada magaalada laascanood bal ka waran dhiirigelintan loo sameeya dhallinyaradu inay warbaahinta ku biiraan oo kale iyo waxyaabaha asleeda way ka bedeli karayaan ka dhallinyar ahaan iyo goobaha waxbarashada oo kale inay ku jiraan oo kale
bismillahi raxmaan raxiim horta haddii aan ka hadlo saxaafadda dhalinyarada cusub baranayaan oo soo baxaysa hadda runtii aad bay muhiim u tahay oo waxaan odhan karnaa saxaafaddu waa indhihii bulshada waa meesha keliya bulshada laga qiimeynayey isha keliya maaragtay bulshada haddii dhibto dhibi hayso laga soo gudbinayey haddii makaanaysa ay barwaaqo kusugan yihiin laga soo gudbinayey marka waa isha bulshada waa isha maaragtay waa isha maaragtay bulsha indhaha bulshada weeyaan marka saxaafaddu aad bay muhiim u tahay in maaragtay dhalinyarada la baro lagu dhiirigeliyo si ay magaranaysaa ay bulshada kor ugu qaadaan deegaamadooda kale ay soo duubaan bilicdii ay soo bandhigaaniin dadkii baahanaayoo kale ay soo bandhigaaniin magaranaysaa aad bay muhiim tahay
ka warran gabdhahoo kale hadda si weyn bay ugu soo badanayaan bal iga war runtii waa baryahan dambe aad bu usoo badanayaan in gabdhaha saxaafadda baranaya dee runtii aad bay muhiim u tahay oo beriga hore ragga unbaa saxaafadda baran jiray laakiin gabdhuhu way ka marnaayeen oo ma ay dhigan jirin saxaafadda oo laguma arki jirin wayna yareed haddii lagu arkana marka runtii aad baan ugu boorinaya aad baan ugu dhiirigelinaya inay kusoo bataanin oo maaragtay ay saxaafadda guud ahaan dhallinyarada ayaa waayahan si weyn u xiiseeya kusoo biirista inay mihnada saxaafadda ay ku soo biiraan inkastoo tababarada iyo waxyaabaha helaan ay aada u yar tahay haddana jacaylka ay u qabaan inay soo bandhigaan waxyaabo badan ayaa waxay tahay mid ay si weyn u xiiseeyaan cabdikariin nolol v o we magaalada laascanood
hay-adda guryasamo oo ay aasaaseen dhallinyaro soomaaliyeed ayaa sanadihii u dambeeyey waxa ay ka shaqaynaysay dhismaha qoysas cusub oo soomaaliyeed iyadoo dhinaca kalena qaar ka mid ah lamaanaha ku nool caasimadda soomaaliya ay dhallinyaradani ay siiyeen tababaro ku saabsan hanaanka suuban ee dhaqanka qoysaska sanadkii lasoo dhaafay waxa ay guur wadareed ugu sameeyeen dhallinyaro qabay baahiyaha gaarka ah kuwaasi oo iminka qaarkood ay caruur haystaan halka sanadkana ay qorsheynayaan dhismaha qoysas cusub farxiyo muxiidiin yuusuf oo loo yaqaano farxiyo lama filaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda wadaniga ah ee guryasama ayaa waxaa la kulmay wariyaheena v o a cabdicasiis barrow waxaanu ugu horreyn weydiiyey sida ay ku timid dhismaha hay-addan iyo sida mashruuca ay ku bilaabeen guryasamo waxaa la asaasay kowda luuliyo laba kun lix iyo toban ahdaafta ama ujeedooyinka loo asaasayna waxay ahayd in wax badan looga qurxiyo ama looga saxo qoysaska soomaaliyeed iyo qoysaska islaamka ujeedooyinka runtii aan u taaganahana waxaa qayb ka ah in lagu saxo qaladaad badan oo haystaa qoysaskeena oo igu horeyso ama ay qayb ka tahay cilaaqaadka qoysaska sidoo kale waxaan xooga saarnaa intaan qoyska la dhisin ka hor doorashooyinka iyo sida ay tahay dhallinyaradu marka ay isxulanayaan meelaha ay tahay muhiimka inay wax badan ka eegaan inkastoo dooqa lagu kala duwan yahay haddana waxaa jiro waxyaaba laga midaysan yahay oo ay tahay in qoysaska lagu dhiso ama ibafur looga dhigo dabcan guriga markii la dhiso kadibna wuxuu u baahan yahay xuquuqaad iyo waxyaaba mas-uuliyaad ah oo ay tahay qof kastaa in yacni mas-uuliyadda si gaara shakhsiyan u saaran uu qayb weyn ka qaato si marka loo baraarujiyo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada waayihii dambe dee dalkeenna kama jiro sidaa og tahay baa xarumo looga hadlo arrimaan ama xarumo maaragtay tababaro lagu siiyo qoysaska sidaa la ardigeed waxaa maxaa la yidhaahdaa door muhiima ka qaadanay sida maaragtay lagu dhisi lahaa qoysas wanaagsan kuwa dhismayna ay u noqon lahaayeen kuwa sii jira oo baraar iyo barwaaqo ku noolaada waa garta marka lamaanaha aad isu aroosanaysaan ama aad aqalada wada dhisaysaan ma adinkaa isu doora mase iyagaa isdoorto dhaqaalaha ayaad ka saacidaan
horta waa laba waa laba siyo midna waa midaan kuu sheegay waxaan ka shaqeynaa waxyaabaha tababarada oo yacni lagu dhisaya dee dadkii ayaga isxushay ee guryaha dhistay in wax badan looga hago midna waa arintan gurwadareedka oo aan ku talagalnay sanadkii mar inaan qabanno lamaanaha dabcan arintan laga saaciidahay annaga isuma soo xulno waa laga yaaba dadka qaar inay aaminsan yihiin inaan anaga isku soo doorno balse dadku waa dad iyaga isdoortay waxa ugu muhiimsanaya annaga aan ka saacidno waxa weye inaan u fududeenno sidii maaragtay ay isu heli lahaayeen ama ay isku hanan lahaayeen waxa ugu weynee aan ka saacidnana waa dhaqaalaha iyo saan kuu sheegnay tababaradaas oo dee gurigu markuu dhismo wuxuu u baahan yahay waxyaaba uu kusii ku tiirnaado runtii inagana hadda hay-ad ma nihin oo dee yacni qarashaadka meel kale ka soo gala ee yacni waxaan hordhignaa bulshada soomaaliyeed iyo dadka maaragtay aan u aragno inay arrintan wax weyn ka geysan karaan shirkadaha qayb ka yihiin waana uga mahad celinaya runtii cid kasta oo maaragtay qayb ka qaadata arrintan kayriga waan aaminsanahay in wax badan ay muhiim u tahay fursadna u tahay dhallinyarada soomaaliyeed si gaara waxaan diiradda saarnaa ama aan doorkooda aan isleeyahay waa la gabay dadka baahiyaha gaarka qaba sababtaan u dooranana waxa weeye dadka baahiyaha gaarka qaba runtii baahiyaadka annaga aan leenahay oo kale ayay leeyihiin waxay xaq u leeyihiin dhismaha dabcan qoysas iyaga ku qanacsiyiin oo raalli ka yihiin dabcan laba qofoo iyaga is soo xushay oo de qof baahi gaara qaba iyo qof yani maaragtay aan baahida qabin isaga uu soo xushay baan inta badan waxaan isku daynaa inaan ka qaadano annaga kaalinteena nooga aadan inaan la fududeyno dhismaha qoyskaas si innagana ajir aan uga helno iyagana ay u helaan farxadda ay ku nool yihiin lamaanayaasha kale ee soomaaliyeed waa tahay farxiya laakiin qudhiina dhallinyaraa tihiin barnaamijkan dadka wada markii la fiiriyo iyo sidaad u howlgalaysaan sidee ku timid fikraddan iyaasa iska laha hal abuurkeeda in qoysaskii soomaaliyeed tababarada laga dhiso guryihii burburaya la yareeyo kuwa cusubna dib guryo loo yegleelo cusub arrintaas sidee ku dhimid fikirkeedan iyaa iska laha aad ba umahadsantaha horta waa su-aasha inta badan umalaynaya in bulshada soomaaliyeed isla dhex marto si gaara aniga shakhsiyan in badan la iweydiiyo guryasamo markii laga hadlayo dadka guryasamo dhisay waa dad reera leh badankood aniga iyo qof kalaa laga yaabaa oo yani iskaabula inuu ku jiro laakiin sida dhabta ahi dadka inta badan hadda maamulka leh golaha dadka ugu sarsareeya ah waa dad reera leh waa dad fahansan qiimaha iyo qiyamka qoysaska ay leeyihiin waa tahay laakiin marka dhinaca kale la eego durbaba waxaa la isweydiin karaa markii laba qof ay timaado oo is soo fahmaan la rabo nolosha in laga saacido oo guri loo dhiso waxyaabaha aad goonida uga qabataan ma gurigii baad u gogashaan ma lacagihii arooskaad ka bixisaan waxyaabaha aad sida goonida uga taageertaan maxay
dhammaan horta labada qof marka hore yani xoogtooda in la helo oo yani dadka laftirkooda isku isku mabda maaha oo dadka qaar baa laga yaaba ujeedooyin kale inay damacsan yihiin ko horta waxaan baaritaan ku sameynaa labadan qof xoogtooda inay xog saxa tahay markii xaqiijin laga soo helo xogtooda lasoo xaqiijiyo waxaa anaga aan ka saacidno waxaa weye kow dhismihii guriga iyo dabcan maalinta wixii aqalgalkayo waxaa ku bixi lahaa gurigii waxyaaba waxyaaba badan oo ugu muhiimsan tahay in yani xitaa haddaan awoodi karno waxaan isku dayna inaan shaqa abuur u sameyno waxaa ilaahay xamdigiisa in sanadka hore aan dhisnay shan qoys shantii qoys maanta afar ka mid ah owlaad ilaahay ugu deeqay oo runtii hadallada saameynta leh annaga nasii dhiirigeliyay qayb ka mid tahay in dhallinyarada qaybtooda na yiraahdeen markay wiilal iyo gabdho u dhasheen indhaa noo samayseen oo runtii yani shidaal aan kusii shaqeyno noo noqon doono insha allah sanadkan koo iyo labaatan waan rajeyneynaa inaan intaa inka badanba aan hirgelin doono inteena aan ugu horreeya iskaabulodan ayagan in guryo khayrqab ilaahay u sahlo baan ugu duceynaya taasi waxay ahayd farxiye muxudiin yuusuf farxiyo lama filaan oo u warramaysay wariyahana cabdicasiis barrow
haatana dhegaystayaal aan idin leexinno dhinaca heesaha dabacsan
goordhow waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii dunida iyo xuseen barre aadan
wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada sacuudiga ayaa shaaca ka qaaday in ay si buuxda u heshiiyeen qatar iyo dalakii kasoo horjeeday ee khaliijka ee sacuudiga imaaraadka iyo baxrayn iyo weliba dalka masar wasiirka ayaa sidoo kale shaaciyey in dhammaan dalalkaasi ay si rasmi ah usoo ceshadeen xidhiidhkii duulimaasi iyo xidhiidhkii walaaltinimo ee ka dhexeeyey wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada sacuudiga amiir faysal ibn farxaan ayaa intaasi ku daray in dalalka qatar sacuudiga imaaraadka iyo baxrayn iyo masar ay ku heshiiyeen inay dhinaca isaga dhigaan khilaafka u dhexeeyey oo ay gebi ahaanba iska iloobaan arrintan ayaa daba socto kadib markii shalay uu dhaxal sugaha sacuudiga maxamed ibn salmaan uu degmada alcula kusoo dhaweeyey amiirka qatar tamiim bin xamed oo markii ugu horeysay muddo saddex sanaa uga qayb galay shir madaxeedka dalalka isbaysiga khaliijka tallaabadan ayaa soo gabagabeynaysa khilaaf diblomaasiyadeed oo dalalkaasi u dhexeeyey saddexdii sano ee lasoo dhaafay loolanka lagu jiro aqlabiyadda golaha sanadka ee mareykanka ayaa weli u muuqda mid aan lagu kala bixin xisbiga dimuqraadiga ayaa u muuqda inuu tallaabo hore u qaaday iyada oo natiijada doorashada golaha sanadka ee gobolka georgia ee shalay dhacday ay u muuqato mid aada la isugu dhow yahay warbaahinta mareykanka ayaa sheegtay in musharaxa dimuqraadiga ah uu afartan kun oo cod ilaa iminka ugu horeeyo musharaxa jamhuuriga ay tartamayaan iyadoo inta badan la tiriyey goobihii codka laga dhiibtay hay-adda sirdoonka qaranka ee mareykanka ayaa salaasadii sheegtay in ay u badan tahay in ruushka uu ka dambeeyo weeraro dhanka internetka ah oo lagu jabsaday kombyuutarada wasaarado ka tirsan dowladda federaalk ee mareykanka weeraradaasi ayaa laga warhelay bishii lasoo dhaafay meelaha lala beegsaday ayaa waxaa ka mid ah wasaaradaha gaashaandhigga ganacsiga maaliyadda tamarta iyo sidoo kale shirkado gaar loo leeyahay warkan kasoo baxay sirdoonka mareykanka ayaa lagu sheegay in weli ay wadaan baaritaano lagu xaqiijinayo suurtagalnimada hay-ado kale oo ay burcadani weerareen bayaanka ayaa lagu sheegay in hadafka weerarku uu u muuqdo mid lagu raadinayo xogo dhanka mukhaabaraadka ah balse aan u muuqan mid khalkhalgelin loogu talagalay
mahadsanid xuseen barre aadan oo warka caalamkeenu akhrinayay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga e v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta doodda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
dowladda soomaaliya ayaa dhowaan soo saartay amar ay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho uga mamnuucayso in gudihiisa hub lala galo marka laga reebo madaxda ugu sarraysa dalka waxaana taasi ay dowladdu ku macnaysay mid lagu xoojinayo ammaanka gegida diyaaradaha iyadoo go'aankaasina ay ka soo horjeesteen xubno ka tirsan midowda musharaxiinta haddaba tallaabadaasi garoonka looga joojinayo hubka oo ku soo beegantay wakhti kala guura ma tahay mid lagu sugayo amniga mise waa arrin lagu caburinayo dhinacyada dowladda siyaasadda uga soo horjeeda waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya brofeor cabdiraxmaan daqare oo ah macallin wax ka dhiga jaamacadaha muqdisho sidoo kalena horay uga soo shaqeeyey garoonka diyaaradaha aadan cadde iyo nuur sheekh cusmaan alqudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxaana hadalka ku horeynaya brofesor daqare bismillahi raxmaan raxiim aad baan idin salaamaya bahda v o a idinkii dhegaystayaashiina soomaaliyeed waxaan isleeyahay in garoonka caalamiga ee muqdisho aadan cabdulla cusmaan in safetigiisa la ilaaliyo oo hub iyo staafya fara badan laga ilaaliyo waa arrin aad u wanaagsan waana wax aan soo dhaweynayo dabcan mar kasta oo laga hadlayo airporti ama airline ama rules and regulationka lagu xukumana oo sida markay xeerarka caalamiga aviationka la fiiriyo waxaa mamnuuca waxa laba saddex kilo ka badan in loo soo dhaafo oo hub uu soo dhaafo waa mamnuuc waa caalamiyan waa xeerarka ekaawo gaar ahaan safer securityga marka laga hadlayo saas marka waa war runtii waxaan isleeyahay dokumentiga dowladdu soo saartay wuxuu waafaqsan yahay safer securityga iyo qaanuunada caalamiga ah ee hay-adaha civil aviation ku shaqeeyaan hadday tahay airport hadday tahay airline iyo regulationka labadaba runtii airportku markii aviation laga hadlayo ma aha social science ama wax oo politica ama aha waa wax natural science waa laba laba lagu daray afar weeyo marka anu dhinaca qaanuunka iyo airport ama airline ama aviation leeyahay keliyan ka hadlayaa laakiin waxaan kuu sheegayaa safety and securityga dadka dhoofahaya runtii aad in loo ilaaliy weeyo meeshan boqolaal diyaaradood baa kuwana kacayaan kuwana degayaan kuwa ku jiraan baakinka kuwa ku jiraan taxwayga kuwa intaasoo kunoo fiid kusoo jira hawada laba sax kun afar shan kunoo fiid kusoo jira waa meel zaxmadeedu aad u ballaaran tahay waa meel haddii hal xabadoo ak forty seven ah ku fakato dabcan dhibaato badan ay geysan karto ak forty seven ku sideed boqoloo mitir buu wax ka dilaa ilaa kun mitir camal ama tallaabo haddii xabad laba staff oo soo gashay meesha laba askari isfahan waayaan oo si uun xabad kadiisa ku dhacdo waxay ka dhigan tahay in diyaarad boqol qof siday oo markaas kacaysay ama degaysay in ay muxuu ahay wax noqon karto marka isku soo duduubo qawaanintan ama awaamirta dowladdu ka soo saartay waxaa loo bahan in la adeeco xildhibaanadu waa inaan la soo gelin hubkooda wasiiradu waa inaan la soo gelin taliyaasha ciidamada waa inaan la soo gelin musharaxiinta iyo axzaabta waa inaan la soo gelin haye nuur sheekh cismaan xasan kaafi aad baad mahadsan tahay saaxiibkay cabdiraxmaan dakharana waa salaamaya iyo dhammaan dhegaystayaasheenaba waxaan u arkaa horta arrintan waa arrin aad muhiim u ah laakiin xilliga ay ku soo beegantay ayaa waxay tahay muhim in laga hadlo ama su-aalo ka imaanayaan waayo airbortka waa la ogyahay xilligan oo kale markii la gaaro xilli mashquulu noqonaya musharaxiin badan baa imaanaysa wuxuu noqonayaa xilliga ugu mashquulka badan yahay oo laga yaabo in maaragtay musharaxiin agenist ku ah xukuumadda ay kasoo degaan xilligan maanta uu ku soo beegmayo warqadan aniga waxaan isleeyahay warqadan laga leeyahay wa maanta xilligan la joogo oo la ogyahay wadanka amnigiisa iyo sekuritigiisu sida yahay ma ku haboona waxaan ognahay airbortkii gaalkacyo waxaa ku sigtay ra-iisul wasaarihii xilli uu wakhti yar u soo jiray inay qaraxyo ka dhaceen oo raggii saraakiishaha lagu laayo sidoo kale kan waa la mid oo waxa weye securitiga magaalada ama waxa weye magaalada uu ku yaala airbortka magaalada muqdisho amnigeedii boqolkiiba boqol ma ah inkastoo aad u wanaagsanaya xilliyada qaarkood uu ka wanaagsan yahay haddana maanta waxa weeye xilligan oo kale haddii la yidhaho musharaxii ciidan ma soo qaadan karo waa arrin haristeeda lew haddii saraakiishii howlgabka ahaydoo zamano badan shaqaynaysay iyagana sidoo kale waa cabsi iyo welwel lagu abuuraya muwaadiniintaas waxaana ognahay hay-adaha ammaanku inay u wada dhexeeyaan ummadda inay u wada dhexeeyaan oo shakhsi ama waxa weeye xukuumad ama shaksi taytan leh maanta oo saxiix leh ama mid aan lahayn inaynay si gooni ula jirsanin laakiin ay wada ilaaliyaan musharaxiinta waxaa weeye horta musharaxa ka dhoofaya ama soo gelaya waa inuu dareemo ammaankiisa inuu isagu ammaankiisa suganayo maadaama oo ay jirto kalsooni darro uuna ku kalsoonayn xukuumaddu ay dhagri karto oo dhib lagu samayn karo ama waxa weeye is-aaminaadba ay meesha soo geli karto oo dowladdii ammaan ayna ku qabin musharaxiintu waa inay istaafkooda la geli karaan ammaan ku heli karaan meesha naftooda seefgarayn karaan qorshahooda istaraatiijiyadooda eerboodka ay uga soo degayaan ama ay uga baxayaan ama ay uga dhoofayaan ama uga soo degayaan waa inay seefgarayn karaan dowladduna ayna ku faragashanin oo sidii awal u ahaan jiray uun toos uu ahaado laakiin aan faragelin lagu samaynin xilligan kale guurka uu soo dhow yahay brofeor daqare maxaa daliil u ah in amarka dowladda ee ku wajahan garoonka diyaaradaha uu yahay mid amniga lagu sugayo ee aan cid kale loola jeedin bismillah raxmaan raxiim horta waxaa weeye walaalkeen doctor sheekh nuur alqutubi waa political science arrintu ka hadlayo dabcan markii airport ama airline ama regulationka lagu maamulo laga hadlayana waa wax professional ah meeshan haddii aad airport ama aad ka aviation ka hadlaysaa waa service waa adeeg bixin oo keliya waa diyaarad kacaysa iyo diyaarad degaysa iyo dad u adeegaya iyo qaanuun lagu maamulo weeyo qawaaniinta ayadaa waxayna faraysaa marka inaan laba saddex kilo wax halis gelin kara diyaaradaha faraha badan ee kacaya kuwana lookalka yihin kuwana caalamiga yihiin in amnigooda uu sugnaado weye taasi marka danteeda waxay ku jirtaa mucaaradka muxaafidka ka dowladda ku jira midka shacabka waa sidaas horta weeyo waxaan u malaynayaa marka maxaa warqada soo saaray waqtigan kusoo aadaya hadday tahay dabcan waxaan u malaynaya wadanku inuu kala guur galaayo oo ilaa saddex boqol iyo dheeraad xildhibaana lasoo xulay madaxweyne qaranka dhowaan la dooran doono dabcan dicaayaadkii iyo doorashadii ay socoto mar haddii sidaa tahay waa laga yaabaa marka inay xukuumaddu marka aragto laftigoodu inaan firaaqa dowliga aan laga faadaysanin ama doorashooyinka dhacay laga faadaysanin in warqada sidaa loo soo saaray waa laga yaabaa haddii aan arrintan maanta oo kale haddaan la taxadarinna waxaa dhacaya wixii ka dhacay garoonka gaalkacyo saraakiil fara badan ku dhammaatay oo madaxda qaranka raiisul uu khatar galay naftiisii marka waxaa anugu ila haboon aan ku talinayaa maadaama aan qof ka soo shaqeeya aviationka ahay oo fikrad fiican ka haysta airboorada ama airlineska ama qanuunada lagu maamulo anugu waxaa ila haboon istaafyara faraha badan ee ay baarlamaanku wataan ama wasiiradu wataan ama saraakiishu wataan ama madaxda qaranku wataan ama ay wataan mataqaanaa mucaaradka oo runtii xaq wale inay si seefa ku dhoofaan si seefa kusoo degaan in aanu banaanka lagu reebay laqumaan waana wax dabcan guud ahaan aviationku ay qabaan hadday tahay boorka hadday tahay managerska hadday tahay wasiirka aviationka hadday tahay kulli xukuumadduna saasay ayiday marka anigu waxaan door bidayaa marnaba adeegaas ballaaran ee socda degid iyo dhoofidda ah inaan marna la siyaasadeynin oosan mucaaradka ama dowladdu aan waxba faragooni lagu fiqin nuur waad maqlaysaa qaabka uu daqaro doodiisa u dhigay adiga maxaad ku caddaynaysaa in arrintan ay tahay mid lagu caburinayo musharaxiinta iyo siyaasiyiinta kale ay dowladdu ishayaan walaalka cabdiraxmaan wuxuu yidhi warqadan cid loogu dan leeyahay ma jirto ama musharaxiin ha noqdaan ama maamulgoboleedyo ha noqdaan cid loogu dan leeyahay ma jirto horta taas waxaa muuqata waa wax iska cad waa jimatuurasho we jimatuurashada waxaa la yidhahdaa anigaa awood leh car soo mar meeshaas we ee taas hadday timaadana dee wadanku isaga ayaa sheegay aviationka takhasus ku haysta we eerboodkan waa meel la wada leeyahay dadka ammaanka sugaya waa meel la wada leeyahay bixitaanka iyo soo degitaanka mar walba markii siyaasada laga shaqeyna waa inuu qofku ama madaxweyneyaal hore ha noqdaan ama maamul goboleedya ha noqdaan waa inay ammaanku ay dareemayaan kalsooni iyagu ay isku qabaan waa inay dareemayaan maadaama xilligan oo kale ammaan waxa weeye ay is-aaminaadu ay yaraanayso oo qofna qof kale una aaminaynin oo shirqoo laga cabsanayo oo laisku oo xataa kuwii cadowga ahaa ay rag kale isu soo dhexmarayaan si ay qolo kale meesha uga baxdo waxa xilligan kusoo beegay oo waxa weeye waajimatuurasho iyo caburin lagu samaynayo muwaadiniinta musharaxiinta iyo kuwa kale ama madaxda hore soo noqdaan ama mid kale soo noqdaan kulli waa muwaadiniin way muwaadiniintaana dastuurka uu wada siinayo in amnigooda si isku mida loo wada sugo haddii doorasho la qabnay si daah furan oo wanaagsan oo isku mid ah loo wada wajaho waxaan ognahay au african union baa jooga airportka amnigiisa wax ka ilaaliya waxa sababaysa maanta waxan sidan oo kale in warqadan loogu soo saaro waa caburin iyo waxa weeye dowladdu inayna si cadaalada ayna ku maamulaynin meeshii isha ahayd oo waxa weye caalamka uu soo mareeyey oo siyaasigu ilaan maanta ninka mucaaradka oho loo jima tuurtay oo layidhi awood baan leeyahay oo eerboodka hub lama geli kartid suu ku geli karaa ilaan isagoo madaxweyne waxa la rabaa beeshii caalamka la soo shiro beeshii caalamka oo xeradii dhexdeeda degan ama eerboodka dhexdiisa ka dhoofaysa ama safare leh oo ballan leeleeyihiin intay ku soo shiraan inay ka soo laabtaan baa raba waa inay dowladdu ay ka dayso caburintaas oo kale waa wax dhib kusoo laaban kara dowladda oo waxa weye dhib u keeni kara oo u muuqan kara dowladdu inay caburinayso muwaadiniinta inay musharaxiinta caburinayso inay dadkii hore oo waxa weye siyaasadda dalka waxaa jooga laba kun iyo labaiyo tobanka xilligii eerboodka la furay laba kun iyo toddobadii laba kun iyo sideedii raggii waxa wax ka furay oo meelaha dhufaysyada argixisada hadda laga cabsanayo kuwii magaalada ka dhex saaray baa ku jira ragga musharaxiinta ah waxaan joognaa gebagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo brofesor daqarre anu xalka waxaan u arkaa wixii nabadgelyada dhaawacaya inaan kulligan ka taxadirno waxaan ognahay airbortka waxaa jooga booliis soomaaliyeed waxaa jooga hay-addii nabad sugidda islaamka qaranka waxaa jooga security aviationkii haddana waxaa sii jooga intaa kasii badan amison baa sii joogta waxaan u malaynayaa way adag tahay sidii qof madax ah wax loogu yeelay airbortku aad bay u adag tahay security waa sugayahan qabaa markaas waxay marka ila tahay inagoo markasta raacayna qanuunka inooga yaala xagga sefa securityga ama anakaska securityga ka hadlaya ee aviationada adduunka iyo keenaba raacayna waxaa muhima adeega ballaaran iyo habsami socodkaas ee muxuu ahaye aviationka iyo airboorada ku wajahan ee dhowrka sina ugu dambeysay aad u hana qaaday in la ilaaliy wey sidee marka loo ilaalinaya waa inaan istaafiyo fara badan ay soo gelin waa inaan laysku khilaafin doorashaa socoto oo propagandadii iyo cid kasta waxbay iska rabtaa waxaa doorashada gelahaya waa xubnaha baarlamaanka iyo madaxtooyada laakiin madaxdii muxuu ahaayey nabadgeliyada madaxdii kale maamulada maareeyayaashii garoonada ku shaqa lahaa hay-adihii kale caadigahaa oo administrativeka ku shaqada lahaa kulli way taagan yihin wax yar baa isbedelaya xataa dowladda tagto dowlada kale waxa daadiinaya waa hay-adaha kale maamulada ku shaqale waxaan marka aaminsanahay mucaaradka iyo maxaafidkaba inaan eelaboorka focuska la saarin qof kastoo ka dhoofayo si nabada ku dhoofo qof kastoo soo degaya inuu si nabada kusoo dego securityga laguma gorgortami karo waa arrin ay dowladdu iska leedahay hay-adaha u xil saarana waa kuwa hadeer hadlay iyo kuwa hadli doona ee eelaboorka iyo aviationada ku shaqale iyo hay-adaha kale ee xukuumadda lehe waa in loo hogaansamaa saas wey qanunku saas u qabaa haye nuur alqudubi dhinacaaga maxaad ku soo gebagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa wuxuu xalku yahay horta inaan eerboodka iyo securitygiisa aan waxba laga bedelin hay-adaha ammaankana uu hadda carabka mariyey walaalkay uu yidhi nabad sugidda iyo booliska iyo maaragtay militariga madaxda qaranka waardiyeynaysa kulligood waa wax waajib oo saaran nin walba xilliga uu gelaya iyo xilliga uu soo baxayo inay musharaxiinta ay seefgareeyaan ammaankooda maadaama oo xilligan kala guurka lagu soo beegay warqad khatarteeda leh waad og dareemi kartaa musharax magaalada kambeyn ka sameynayay markii la yidhaha eerboodkii warqad lagaa dhigay dee cabsi buu dareemaya waa khalkhalgelin waa waxa weeye waa naftiisii oo waxa weeye warqad baa lagaa hormariyey oo tifsaar lama geli kartid haddii la yidhi staafkaagii bannaanka ku reeb waayahay staafka hadduu ayaa damaanad qaadi kara amnigiisii sugi kara way waa inay dowladdu ay dib uga laabato ama arrintaas ay waxa weeye ay si kale u wajahdo oo ay tiraahdo u furto musharaxiinta eerboodkaas inuu cid walba u furan yahay oo waxa weeye waxaa loo qaadanayaa ninkaan annagu rabna nimaan ahayn iyuna staaf la gelin gudaha way ilaan saddexda madax afarta ugu sarreysa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo waxa weeye guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiyaha aqalka sare afartaas baa loo fasaxay inta kale lama geli karaan soo maa waa wax cabsi keeni karta musharaxiinta cabsi ku keeni kartaa madaxda hore cabsi ku keeni kartaa waa inay dowladdu ka taxadarto ka laabato intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen brofeor cabdiraxmaan daqare oo ah macalin wax ka dhiga jaamacadaha muqdisho sidoo kalena horey uga soo shaqeeyay garoonka diyaaradaha aadan cadde iyo nuur sheekh cusmaan alqudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah tan iyo kulanti dambe nabaday
mahadsanid xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinayey haatanna waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha waa kan axmed faarax cali idaajaa oo soo jeediya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal tilmaantu waxay ka mid tahay tiirarka culculus ee maansada shiiqsiga leh lagu jecel yahay mar iskeed bay u taagan tahay oo ujeeddooyinka kale way ka madax bannaan tahay mar kalena tu walba ayay ku laran tahay sidaa darteed bay tilmaan quraaxu weligeed u ahayd waxa ugu weyn ee maansayahanadii soomaaliyeed lagu kala saari jiray gabyaagu markuu calaacalaayo waxaa laga filaa inuu si wacan u tilmaamo murugadii uu xalay la gami waayey siduu raago ugaas yeelay afadiisii faadumo habeenkii libaaxa diihaalsani uu ka qaaday markuu qof ama ka badan waaninayo waxaa gabyaaga laga rabaa inuu tilmaamo waxaa haddii laga qaato ay waanadiisu ku filan tahay iyo haddii laga diido sida loo eedi karo markuu dad guubaabinayo wuxuu ku qasban yahay si dareenkaabad leh inuu u tilmaamo sababaha ay guubaabadiisu u mudan tahay in siduu rabo looga falceliyo taas iyadana waxaa tusaale wacan u ah maasadii sayid maxamed uu daraawiish ku dagaalgelin jiray ee marka ay maqlaan inta suufiyoodaan oo ismadax maraan ay hubka boobi jireen intaas iyo ka badanba waa tilmaantu mararka ujeeddooyinka kale ee maansada ay u adeegayso ha yeeshee bilowgiiba sidaan ku soo sheegay waxaa jira kolkol ay iskeed u taagan tahay oo gabyaagu u jeedo oo keliya inuu tilmaamo dhacdo uu u soo joogay ama faras caga badnaantiisa iyo dharankiisa uu la amankaagay ama sidoo kale inan dhaban leh oo bilicdeeda uu la ashqaraaray saddexdaba waxaa tusaale wacan u noqon kara gabaygii ismaaciil mile ee ka bilaaban jiray annagoo taleexna al-shahaad taladii soo qaadnay geeraarkii raago ogaas uu faraskiisii weyrax ku ammaanay iyo gabaygii cali cilmi afyare uu ku tilmaamay bilicda gabadh uu safiye cismaan magaceeda ku sheegay dagaaladu markay tolalka soomaalida ka dhex dhacaan goob walba dabadeed wuxuu gabyaagu tirin jiray tixa uu ku tilmaamayo siday wax ku bilowdeen dhinaca uu ka soo jeeda sidii looga gardaraa raggii ay gabawareen gabagabadii ay dhigeen xabaadhii ay taabeen siday u saanyadeen iyo wixii kaloo uu ku dari karo oo run ama hafadyo ah gabayada jaadkaasa oo tiro badan aan maanta ku tusaaleeyo tixuu tiriyey gabyaa geeljirana ahaa oo cabdi faarax diiriye magaciisa la igu sheegay wuxuu cabdi tilmaan faahfaahsan inaga siinayaa dhacdo aanu filayn asii la soo gudboonaatay waa kaldambeedoo waa hogo kaliileed waa gamashi roobkii nurka ayaa xilliguu di'i lahaa la joogaa wuu soo yeelyeelanayaa oo cirku dhowr cishaba ma qaawanayn welise shuuxshuux kabla kaca mooye daruuruhu inta buruureen dhulka ma maaruqin kollayse la fili maayo ballida oo ay dhacaan ha joogtee in kalkan wixii ka dambeeya ceesha xoolo loo aroorin doono iyada oo arrin ay sidaa tahay ayaa maalin kaliishaa ka mid ah cabdi iyo dhowr kale geeloodii inta ceelka ka soo shubeen soo fuliyeen cabbaar kadibba dhulkii uu daaqa jiray ayuu soo galay oo cawskii afka saaray waa gabalgaab wax dhiilla ahi ragga kuma jiraan waa iska sheekaysanayaan oo way isxifaalaynayaan ha yeeshee waxay si kedisa ugu warheleen jaanqaad gurdan iyo bulaan rag show waa col geeldoona oo isugu jira qaar qoryale oo haddiiba bilaabay in xaggooda ay rasaasta u soo ridaan iyo in kale oo waranla ah nasiib darro haddiiba nimankii geela lahaa dhowr baa laga dilay tiro kale waa laga dhaawacay intoodii soo hadhayna inta fulayoobeen ayay cagaha wax ka dayeen markii dambese siduu gabyaagu ku andacoon doono waxaa goobtii isugu soo haray isaga iyo nin kale iyo colkii soo duulay oo geelii wata inay guulaysteenna isugu hambalyeynaya mar walbase isuguma kaa toostee show kuwii fulayoobay oo marada tuuraaya ayaa ku dhex dhacay degmadii geela lahayd ee markii horeba uu ka soo arooray markaas baa wixii rag joogay geelii la qaadiyayaa maali jiray isugu qayshaday qalab dagaal wixii aqalada ku kaydsanaa baa lagala soo baxay ciidan fiican oo fardo dheereeya ku jooga markay isla heleenna waddada ayay cagta saareen siday mar u ordayeen mar kale u ruclaynayeen mar saddexaadna tallaabada hoosta uga boobayeen bay dayax bay ahayde goor dambe waxay soo gaadheen geelii oo weli gacantii colka ku jira iyo labadoodii nin oo daba jooga markiiba xabadda ayaa la isku qasay labada dhinac midna rasaas badan ma haysane kolkay ka dhammaatay baa warmaha la isula tegay wax yar kadibna nimankii geela qaaday baa rabbigarabkoodii ka baxay inta laga gol roonaaday baa laga dhacsaday dhowr nin oo ay u naafteenna waa laga makalay dacdadaas haddii dhowr toddobaad laga joogo ayaa cawadii dambe iyadoo golihii geela lagu cawaynayo waxaa cabdi faarax lagu yidhi maxaad cabdow ka tidhi adiga iyo kooxdaada geelii la idinkala tegay iyo markii dambe sidii aad u soo dhacsateen kolkaasba waxay dhacay tilmaamay isaga oo magac dhabaaya colkii ku soo duulay raggii ay ka dileen islamarkaasna aan qarinayna sheegaya magacyada kuwii iyaga qudhooda goobtaas looga gabawaray wuxuu yidhi caadda ay cirkood soo unkaday goor casara maalin iyadoo carrawtiina oon ceel ka soo fuliyey ay cawska meeshii lahayd caasha soo gelisay cabbaar gibina goortay sifaar yara cantuugaysay cadceeddoo gabaabsiya kolkuu canugu soo tuunshay awaweerta goortay waddada cagaha soo saartay col aan naanfilayn iyo kolkay weerareen cadowgu ay caarad dhub nagu rideen cuuraan garan waaye cali iyo markii jaamac gurey cududda naafaysay ee cumar keliyaha ay jirtee cadowgu naafeeyey waa caadadiisee kolkuu fulay iscayntaarshi goortay cabbaar nagu qaseen maalihii ciyayey ani iyo caali nawqura markii cududna loo sheegtay ee nalaga cayrsaday ma hayn ciidan daafaca ah dabadeed maxaa dhacay kuwii cararay qaylo ula taga cida aan dheerayne anoo caadil baahiiliyee cabanayoo liita oo ay cawo iskiitahoo caawin la eriyaayo caddaysimo fardaah niman watiyo cayna baayimi iyo ciyoon bay rasaas ku hafiyeen ciidankii bile anna cuunka kaga soo baxay oo caawiyo ridaye cabdilaahi iyo diiriyiyo cumar markay leeftay ee caaqilkii maxamed iyo caliiba geeriyooday ay caarsho bowdada jirtay ciirsadeen oradabu cawad baan la soo haray intaan ceyrshay nimankiiye anoo caafimaad qaba ninkii dheeha col u keenay cimrigiisa sow inuu marsaday ma ay caddaan caawa dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
mahadsanidkaas wuxuu ahaa axmed faarax cali idaajaha uu soo jeedinayay barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha haatana dhegaystayaal aan idin leexino dhinaca heesaha dabacsan
idaacaddeena galabnimona dhegeystayaal waa naga intaas waxaa idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray intaan markale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda maraykanka sida ay sheegtay qaramada midoobay masiibada bani'aadamnimo ee ka taagan dalka yemen ayaa ah tan ugu xun caalamka dalka yemen oo ah dal sabool ah ayaa waxaa uga sii daray dagaalada bilowday ee u dhexeeya xuufiyiinta ay iiraan taageerto iyo ciidamada dowladda caalamku aqoonsan yahay dagaalkan oo xaaladda ka dhigay mid aada u liidata sida uu sheegay xogayaa arrimaha dibadda ee maraykanka mark bombeyo taageerada ay iiraan u fidinayso xuutiyiintu waa mid sii hurinaysa xasilooni darada ka jirta yemen taageerada iiraan ee xuutiyiinta ayaa waxaa lafdhabar u ah ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ah ee iiraan guutada al-qudus oo ah gacanta ay iiraan u adeegsato fulinta siyaasadaheega taageera argagixisada sideedii bishii disembar ayaa dowladda maraykanku cadaysay in xasan irlu uu yahay sarkaalka ay ciidamada iiraan ee guutada al-qudus u direen yeman una qaabilsan taageerada xuutiyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa hore u sheegtay in iiraan ay tahay dalka keliya ee aqoonsan islamarkaana wakiilo u dirsaday xuutiyiinta xasan erro ayaa xidhiir dhow la lahaa taliyihii guutada al-qudus ee la dilay qaasim suleymaani isaga oo ka hor intaanu yeman tegin tababar u fidiyey maleeshiyada xisbullah xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegay in go-aanka ay dowladda iiraan ay xasan erlo ugu dirtay yemen uu muujinayo in guutada al-qudus ay isku diyaarinayaan inay kordhiyaan taageerada xuutiyiinta arrintaasi oo wiiqaysa dadaalka iyo wadahadallada nabadeed mike bombeyo ayaa sheegay in maraykanku uu sii wadayo taageerada dadaalka loogu jiro waanwaanta nabadeed sidoo kale isla sideedii bishii disembar ayaa dowladda maraykanku waxay xayiraad saartay jaamacadda caalamiga ah ee al-mustafa ee lagu eedeeyey in ciidamada iiraan ay u adeegsadaan in ay ka qortaan xubno cusub oo ku biira sidoo kale yuusuf cali mufaaj oo u dhashay dalka bakistan ayaa xayiraad lagu soo rogay kaas oo lagu eedeeyey inuu abaabulayay howlgallo ay ciidamada iiraan ka fulin lahaayeen bariga dhexe iyo maraykanka ciidamada kacaanka islaamiga ee iiraan ayaa sida uu sheegay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanku waxay dadaal ugu jiraan iyaga oo fursad walba ka faa'iidaysanaya in ay ajandayaashooda dhaqangeliyaan iyaga oo fursad ka raadinaya khilaafaadka ka jira caalamka islamarkaana dadka marin habaabsan ugu qancinayaan in ay u dagaalamaan rajiimka iiraan bombeyo ayaa sheegay in maraykanku uu sii wadi doono sidii uu usoo bandhigi lahaa una khashifi lahaa falalkooda guracan taasi waxay ahayd faallo ka turjumaysay aragtida dowladda maraykanka